fi ducana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo isniina taarikhduna ay tahay labaatanka bisha mey ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo weliba sagaal iyo tobanka mitirban iyo guud ahaanba dunidaad nagala socotaan boggayga v o a somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mida booliiska soomaaliya oo sheegay in ay soo xidheen ilaa iyo labaatan qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo baraha bulshada ka wadaya sida booliisku uu sheegay falal la xidhiidha kicin dadweyne ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen haween iyo rag tiro badan oo isugu jira raggii miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha balaha bulshada ka waday abuurista colaadda iskahorkeedisa bulshada walaalaha ay nabadda ku wada nool waxay gaarayaan labaatan ruux tiro intaa la-eg oo ku dhowna waa ku raad joognaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixinno iyo weliba falanqayn ku saabsan geerida madaxweynihii dalka iiraan ibraahim ra'iisi marka shan maalmood oo baroordiiqa waxaa kale oo la diyaarinayaa si rasmi a waxaa madaxweyne kumeel gaara u noqday ku-xigeenkii madaxweynaha geeriyooday oo maaragtay isaguna muddo noqon doona maaragtay inta doorashada laga diyaarinayo madaxweynaha waddanka noqonaya maxamed mukhbir nin lagu magacaabo ayaa isaguna maaragtay meeshii mansabkii lagu wareejiyey
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah dacwada ogaha guud ee maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee magaceeda loo soo gaabiyey i c c ayaa maanta sheegay inay raadinayaan waaran lagu soo qabanayo hogaamiyaasha israa'iil iyo xamaas oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu waxyaabaha dhacay labadii amaan idhaahdo waxyaabaha dhacay siddeedii bilood ama toddobadii bilood ee aan idhaahdee dagaalku halkaasi ka socday kariim khan oo ah guddoomiyaha maxkamaddaasi ayaa sheegay inuu aaminsan yahay netanyahu iyo weliba wasiirkiisa gaashaaniga yoy galland iyo weliba saddex hogaamiye oo ka tirsan ururka xamaas ay ka mid yihiin xubnahaasi hogaamiyaashaas ama xubnahaasi xamaas oo ay ka mid yihiin yaxya sinwaar maxamed dayif iyo weliba ismaaciil haniya kaasoo uu tilmaamay inay mas-uul ka yihiin dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana biniaadamnimada oo ka dhacay marinka qasa iyo weliba israa'iil saddex garsoore ayaa eegi doona cadaymaha dacwadda islamarkaana go-aan ka gaari doona in lasoo jaro waarano qabashaha islamarkaana fasixi doona in kiiskaasi lasii wado israa'iil ayaana xubin ka ahayn maxkamadaasi taasi oo ka dhigan xataa haddii waarankan loo soo jaro netanyahu iyo galand inaanay waajihi doonin halis dacweyna hase yeeshee waarankan uu shaaciyey khan ayaa sii xoojinaya kelinimadii israa'iil xilli ay riixayso arrinkan qasaab waxaanay halis xarigan amaan halis xariga waxaanay halis u yihiin xariga ah taasoo ku sii adkayn doonta hogaamiyaashan israa'il inay dibadda u safraan maxkamadda ka socota magaalada new york ee waddanka maraykanka ee ka dhanka donald trump oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana ee soo mara maraykanka ee dacwada ciqaabeed waajaha ayaa ku dhow in lasoo afmeero maanta ayaa michael cohen oo trump u ahaa mar howlfududeeya dhinaca siyaasadda islamarkaana ah qofka ugu bihiibsanee makhraatiyada ku marag furaya kiiskan ayaa ku soo laabtay maxkamadda si su-aalo uu waajaho kuwaas oo kaga imanaya garyaqaanada trump difaacaya iyo weliba su-aalo kaloo iyagana ay weydiin doonaan xubnaha garsoorku kiiskan ayaa salka ku haya lacaga dhan boqol iyo soddon kun oo dollar oo cohen uu siiyey si aanay u hadal haweeney lagu magacaabo stormy daniels taasoo filimaanta waaweyn shisha islamarkaana lacagtaasi la siiyey waxyar ka hore doorashadii uu trump ku guulaystay ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii taasoo dulucdeedu ay ahayd in aanay bannaanka soo dhigin gogol dhaaf uu la sameeyey trump toban sanno ka hor xilligaasi islamarkaana macluumaadkaasi aanay u horkeenin haweeneydaasi dadka codaynaya oo markaasi goobaha codaynta ku jihaysna xilligaasoo ku siman siddeed sanno ka hor haatan ugu dambayntiina maxkamadda sare ee waddanka maraykanka ayaa maanta diiday racfaan uu qaatay nin dalka kanada u dhashay oo hore ugu xidhnaa xabsiga guantanamo kaasoo raadinaya in laga tuuro eeda dembiyo dagaal ah oo ay ka mid tahay in uu askari maraykanka u dhashay uu ku dilay dalka afghanistan cumar khadar ayaa laga tuuray xuquuqdiisii uu racfaanka ku qaadan karo markii lagu helay in uu dembigaasi galay sannadkii laba kun iyo tobankii taasoo ay ka mid tahay inuu dil geystay laakiinse qareenadiisa ayaa ku dooday in go-aanka ka soo baxay maxkamadda racfaanka ee federaalk ee washington uu su-aal geliyey in khadar lagu soo oogi karo dembiyadaasi hore amaan idhaahda markii hore dembiyadaasi lagu soo oogi karo ninkan ayaana lagu soo xukumay siddeed sano xabsi ah oo lagu daray wakhtigii uu markii hore ku soo qaatay xabsigii amaba muddo dhowr sannadood ah uu ku jiray saldhig ciidamada maraykanku ku leeyahay guantanamo bay oo ku yaalla waddankaasi kuuba hase yeeshee waxaa la sii daayay bishii mey ee sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii iyadoo weli ay taagan tahay racfaankaasi dambi qirashada garsoore waddankaasi kanada u dhashay ayaa xukumay sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii in dembiyadiisaasi dagaal xukunka loogu riday uu yahay mid wakhtigu ka dhacay dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba wararka la xidhiidha geerida madaxweynihii hore iiraana waa inoo soo socdaane balse haatan aan ku horrayno dhinaca iyo magaalada muqdisho booliska soomaaliya ayaa ka warbixiyey falalkii amni darre ee ugu dambeeyey ee ka dhacay caasimada muqdisho iyo weliba sida ay uga falgaleen ama uga howlgaleen waxaana dhanka kale boolisku ay sheegeen in ay soo xidheen ilaa iyo labaatan qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo baraha bulshada ka waday sida ay boolisku sheegeen falal la xidhiidha kicin dadweyne warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafiya qoysti shir jaraa'id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay gelinkii dambe ee maanta afhayeenka ciidanka booliska cabdifataax aadan ayuu uga warbixiyey arrimo kala duwan oo la xidhiidha xaaladihii ugu dambeeyey ee amniga magaalada muqdisho afhayeenka ayaa ugu horrayn sheegay in ciidamada dowladda ay iska caabiyeen weerar gaadmo ah oo ay ku soo qaadeen rag hubaysan kuwaasoo ka cararay hubkooda wuxuuna afhayeenku xusay in raggaasi lagu daba jiro waxaan rabaa inaan idinku bilaabo dhabarkayaga waxaa ka muuqda mootadaas iyo baalootada shabanka aad u jeeddaan waa weerarkii habeen dhexe ay soo qaadeen kooxaha nabaddiidka ay ku soo qaadeen rugta warsamayn-dhool halka baalooto shabanka ay ka rideen ciidankana isla markii ka jawaabiddii ay ka jawaabayeen waxay gacanta ku soo dhigeen raggii iyo hubkay wateen kadib markii bacsigii lagu sameeyey ay ka carareen wixii ay wateen oo agabkaa a u jeedaana baarootada shabankaa qori-aaka iyo mootadaas bajaajka ah oo ay goobta ugu soo duuleen alaabtana ku soo qaateen sidoo kale raggaasu intii ay ciidanka howlgalka ku jireen ay isbaacsanaayeen waxay ahaayeen saddex raga oo hubaysan iyo wadihii mootada saddexdooda mid ka mid a dhaawacmay dhaawiciisa way la sii carareen hubkiina waa ay daadiyeen waana lagu raad joogaa ilo muhiimaana mar dhow goobaha lagu dabiibaayo iyo goobahay ku sugan yihiin xogahoodii iyo dabagalkoodii ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya sidoo kale xalay waxaa ka dhacay degmada xamarjab gaar ahaan eriyada dalsan nin al-shabaaba oo bamba tuuray isla markii bambada uu tuuray ciidanka waxay gacanta ku soo dhigeen ninkii bambada tuuray waana qiraal waxaadan ka arki doontaa maxkamadda horteeda insha allah sida ugu dhaqsiyaha badanna maxkamadda loo gudbin doonaa booliska soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen labaatan ruux oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo baraha bulshada ka waday fala la xidhiira kicin dadweyne wuxuuna boolisku tilmaamay in dadkaasi la horgeyn doono hay-adaha cadaaladda sidoo kale ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen haween iyo rag tiro badan oo isugu jira raggii miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha baraha bulshada ka waday abuurista colaadda iska horkeedisa bulshada walaalaha ay nabadda ku wada nool waxay gaarayaan labaatan ruux tiro intaa la eg oo ku dhowna waa ku raad joognaa ma aha daahitaan ah ka soo daahnay ee waxaan rabnaa si xidadada loogu siibo broblemka waa in meeshuu ka soo farcamay la helo taa ciidanka waxay ku qaadatay inay soo gebagabeeyaan cid walba oo kiiskaas lug ku lahayd oo abaabulkiisa ama ka qayb qaadatay maanta waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana halkan ka caddaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadaha loo horgeyn doono waajibka ay leedahay cadaaladana ka gudan doonaan maxkamadaha xaqa u leh sidoo kale taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu idin xaqiijinaa inuu ku daba taagan yahay dadka kale ee isticmaala balatformka baraha bulshada ee abaabula bulshada kiciya ee dhaqanxumada anshaxxumada baahiya dhammaan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed saacadihii lasoo dhaafay waxay si toosa warqad loogu qoray balatformiska oo ka mid yahay facebook iyo tiktok oo uu taliyaha official warqade loo diray wax kasta oo dhaqanka iyaga suuban ka imaanayana inaan oggolaan doonin ayagana jawaab ayna soo siiyeen wixii ka soo kordhana waa idinla soo wadaagi doonaa ugu dambayntii afhayeenka booliska ayaa carabka ku dhuftay in gudaha magaalada muqdisho aan lagu wadi karin gawaari taargala'aana arrintaas oo uu ku sifeeyey inay qayb ka tahay amni darrada waxaan rabaa baabuurta magaalada muqdisho lagu isticmaalayo baabuur ayaa falgeystay waa cararay taargila'aan waaye noocaas waaye way badatay waxaan ku wargelinaynaa milkiilayaasha wadayaasha baabuurta magaalada muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taargal lahayn haddaad shaqaalo dawlad tahay haddaad tahay shacab cid walbo aad tahay taarga kuu gaara ay dawladdu kuu xaqiijisaa jirta inaad isticmaasho gaadaa isticmaali kartaa taarga shacabaa isticmaali kartaa oo xaqaa u leedahay baabuur aan aqoonsi nambar lahayn magaalada muqdisho laguma arki karo ciddii lagu arkana waxaa loo aqoonsanaya dembiilo ka qayb qaadanaya dhibaataynta amniga inay qayb ka tahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynihii dalka iiraan ibraahim ra'iisi iyo weliwila wasiirkiisii arrimaha dibadda ee waddankaasi iyo weliba dhowr sarkaal oo kale ayaa isniintan maanta meydkooda la helay saacada kadib markii diyaarad helikobtera oo ay la socdeen ay ku burburtay buuraley ceeri ama ay qarisay oo dhacda amaba ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi ee sida ay warbaahinta dowladdu warisay burburka diyaaradda ayaa ku soo beegmaysa iyadoo bariga dhexe uu ka socdo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo weliba xamaas waxaana ra'iisi oo haatan da'diisu ahayd saddex iyo lixdan jeer uu ahaa isaga oo ka amar qaadanaya hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khomani uu bishii hore israa'iil ku qaada weerar gantaalla ah iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroniska warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan khamani ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee iiraan maxamed mukhbir uu sii ahaan doono kusimaha madaxweynaha dalka ilaa doorasho laga qabanayo intii uu ra'iisi talada hayay iiraan waxay xoojisay yuraaniyamkeeda si ka badan sidii hore oo ay u dhowaatay heer ay ku soo saari karto hubka taasi oo sii kordhisay xiisadda kala dhexaysa reer galbeedka iyadoo tehraan ay sidoo kale ruushka siisay diyaaradaha aan duuliyuhu la socon si dalkaasi ay uga caawiso dagaalka uu kula jiro yukrain ayna sidoo kale hub siisay kooxaha hubay gobolka dhanka kale iiraan waxa ay wajahday sannado badan oo mudaharaadyo waaweyn ah oo looga soo horjeedo dowladda kuwaas oo ku saabsan dhaqaalaha liita iyo xuquuqda haweenka taasi oo xilligan ka dhigaysa mid aad xasaasi ugu ah iiraan iyo mustaqbalka dalkaasi dadka dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulaahiyan oo lixdan jir ahaa diyaaradda helikabtarka ah ayaa sidoo kale siday guddoomiyaha gobolka azerbaijaan ee iiraan wadaad sare oo ka tirsan tabriis saddex qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa iyo sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka iiraan ee irna irna ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in guud ahaan shilkan ay ku dhinteen siddeed qof oo ay ku jiraan saddex shaqaale ah kuwaasi oo la socday diyaaradda helikabtarka ah oo ay iiraan soo iibsatay horaantii labadii kun diyaaradaha iiraan ayaa waxaa wajahaya gabaabsi qaybo ka mid ah qalabka diyaaradahaasi iyadoo inta badanna ay safraan iyadoo aan la hubin badqabkooda maadaama dalkan ay saaran yihiin cunaqabateyno ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku tv-ga dowladda ayaan sheegin sababta rasmiga ah ee keentay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka bari ee dalkaasi iiraan maraykanka ayaan weli si cad uga hadlin geerida ra'iisi cali baakiri kani oo ah dhexdhexaadiyo wadahadallada nukliyarka iiraan u qaabilsan ayaa noqon doona kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan sida tv-ga qaranku uu sheegay subaxnimadii hore ee isniinta maanta ah mas-uuliyiinta turkiga ayaa sii daayey waxa ay ku tilmaameen muuqaalada ay qaaday diyaarad aan duuliyuhu la socon oo muujinaysa wax u muuqday dab ka kacay dhulka oo la tuhmay inuu yahay burburka diyaaradda helikabtarka ah goobtaasi ayaa ah dhul buuraley ah oo labaatan kilomitir koonfur ka xigta xuduudda azerbaijaan iyo iiraan muuqaal ay baahisay wakaaladda wararka ee irna aroornimadii isniinta maanta ah ayaa muujinaya waxay wakaaladdu ku tilmaantay goobta shilku ka dhacay oo ahayd doox dheer oo ku yaala buuraley cagaaran sida uu dhigayo dastuurka iiraan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee iiraan ayaa xilka la wareegaya haddii madaxweynuhu dhinto kadib markaa uu ogolaado khamani waxaana doorashada madaxtinimo ee cusub lagu dhawaaqi doonaa konton maalmood gudahood dhambaalka tacsida ah ee khamani uu maanta ka soo saaray geerida ra'iisi ayuu ku dhawaaqay shan maalmood oo baroordiiq dadweyne ah wuxuuna qiray in mukhbir uu qaatay doorka kusimaha madaxweynaha mukhbir ayaa durbo bilaabay inuu ka jawaabo wicitaanada ka imanaya saraakiisha dowladda iyo dowladaha shisheeye sida ay warisay warbaahinta dowladda iiraan ra'iisi ayaa loo arkayay inuu yahay nin daacad u ah khamani sida ay tilmaameen falanqeeyaasha qaarna waxa uu noqon karay qofka beddelaya hogaamiyahan siddeetan iyo shan jirka ah kadib marka uu dhinto ama iscasilo kadib geerida ra'iisi qofka keli ah ee ilaa hadda indhuhu ku sii jeedaan inuu booskaasi qabto waa mujtaba khamani wiilka konton iyo shan jirka ah ee uu dhalay hogaamiyaha ruuxiga ah ee ugu sarreeya iiraan si kastaba ha ahaatee qaar badan ayaa walaac ka muujiyey in jegada hogaamiyaha ruuxiga ah oo noqonaysa markii saddexaad tan iyo markii uu dhashay kacaanka islaamiga ah ee iiraan kii uu qabto qof isla qoyska ka soo jeeda ra-iisi ayaa ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee iiraan ka dhacda labadii kun iyo koob iyo labaatankii codbixin loo arkayey inay tahay tii ay ka qayb galeen dadkii ugu yaraa ee doorashada jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ra-iisi ayaa ku jiray liiska cunaqabateyn uu maraykanku u saaray qayb ahaan kuluglaanshihiisii uu ku lug lahaa dilwadareedka kumanaan maxaabiis siyaasadeed ah sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sideeddii oo ahayd dhammaadkii dagaalkii dhiigga badan uu ku daatay ee dhex maray iiraan iyo ciraaq ra-iisi ayaa ah madaxweynihii labaad ee iiraan ee geeriyooda isagoo xilka haya sanadkii kii qarax bambaano ayaa lagu dilay madaxweynihii dalkaasi maxamed cali rajaay kadib maalmo fowdo ah oo dalkaasi galay oo daba socotay curashadii kacaanka islaamiga ah ee iiraan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahatay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inay la socodsiinayay warbixintaasoo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee associated press dowladda soomaaliya ayaa iyaduna tacsi u dirtay dalka iiraan ugana dirtay geerida ku timi madaxweynihii dalkaasi ibraahim ra'iisi iyo weliba wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi xuseen caamir cabdilahyaan tacsi taasi lamid ah ayaa waxa iyadana ay ka timi ururka midooda afrika iyo weliba waddamo kaloo caalamka warbixin ay v o a arrintaasi ka qortay waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed baakistaan ayaa ku dhawaaqday maalin baroordiiqa lubnaanna waxa ay ku dhawaaqday saddex maalmood oo baroordiiqa iyada oo dowladuhuna ay tacsi u direen iiraan kadib geerida madaxweynaha dalkaasi ibraahim reysi iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka iiraan xuseen amiir cabdulaahiyan oo ku dhintay shil diyaaradeed saraakiisha iiraan ayaa waxa ay ka soo laabteen xadka dalka iiraan uu la leeyahay azerbaijaan markii diyaaraddii helikobtarka ahayd ee waday ayaga ay dhacday axaddii madaxweynaha azerbaijaan ilham aliyef ayaa waxaa isniinta maanteeta uu sheegay inuu aad uga naxay khasaaraha culus ee soo gaaray jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan iyo dadkeeda madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku ammaanay reysi inuu yahay siyaasi macno weyn leh reysi waxa uu ahaa siyaasi heer sare ah oo noloshiisu ay ka go'nayd u adeegidda dadkiisa ayuu yidhi putin saaxiib rasmi ah oo ruushka uu leeyahay maadaama uu ahaa waxa uu gacan ka geystay horumarinta xiriirka saaxiibtinimo iyo darisnimo ee ka dhexeeya dalalkeenna ayuu raaciyey madaxweynaha shiinaha shi beijing ayaa raysel geeridiisa waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid naxdin leh waxa uuna yidhi shacabka shiinuhu waxa ay lumiyeen saaxiib wanaagsan sidaasi waxaa yidhi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka shiinaha madaxweynaha suuriya bashaar al asadna waxa uu muujiyey sida ay u garab taagan yihiin iiraan waxa uu sheegay in suuriya ay kala shaqaysay reysi si loo hubiyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya suuriya iyo iiraan mar walbaba inuu noqdo mid kobca madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi ayaa isna muujiyey sida masar ay u garab taagan tahay hoggaanka iyo shacabka iiraan khasaarahan weyn ee soo gaaray xilligan awgeed madaxweynaha turkigana rajab dayib ordogan waxa uu reysi ku tilmaamay saaxiib iyo walaal qiimo badan anigoo ah saaxiibkiis waxaan si shakhsi ah uga markhaati kacayaa dadaalkii uu ku bixiyey nabadda dadka iiraan iyo gobolka yaga intii uu markaasi xukunka hayay waxaan ku xasuustaa mudane reysi inuu ahaa nin xushmad iyo qadarin leh ayuu yidhi ordogan isagoo markaasi baraha bulshada isticmaalay inuu warkiisa soo dhigo ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa isna sheegay inuu aad uga naxay wararkaasi isu soo tarayay indiyana waxa ay garab taagan tahay ayuu yiri xilligan murugada leh iiraan ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed sheya al sudaani ayaa isna waxa uu muujiyey murugada weyn iyo siday uga xun yihiin geerida hogaamiyaha iiraan madaxweynaha imaaraadka carabta bin zayid al nahyan ayaa waxa uu sheegay in imaaraadku ay garab taagan yihiin iiraan xilligan adag madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay geerida reysi waxa uuna ku tilmaamay inuu ahaa nin aad u wanaagsan oo bini aadan ah difaaca madax bannaanida dadkiisa iyo sidoo kale saaxiib aan shuruud ku xirin ayuu ahaa ayuu yiri dalkeenna ra-iisul wasaaraha maleeshiya anwar ibraahim ayaa sheegay in reysi uu ahaa tusaale si qoto dheer ay uga go-an tahay daryeelka dadkiisa iyo sharafta qarankiisa taasi oo ka dhigan ayuu yiri ilbaxnimo iyo sharafta qani ee ay ku qotonto mabaadi'da islaamka madaxweynaha golaha yurub charles michel ayaa sheegay in midooda yurub uu muujinayo tacsi dhab ah oo uu dirayo waxa uuna sheegay in qoysaska ay u dirayaan tacsi rasmi ah
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay sacraab cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo qortay v o a haddaba waa kuma madaxweynahan geeriyooday ee dalka iiraan ibraahim ra'iisi warbixin kooban oo ka hadlaysa taariikhda madaxweyne ra'iisi oo associated press ay qortay waa wakaaladda wararkee waxaa inoo haya maxamed colaad xasan madaxweynaha mayalka adkaa ee geeriyooday ee iiraan ibraahim ra'iisi ayaa muddo dheer loo arkayey inuu difaac u yahay hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan islamarkaana uu noqon karo kan bedela gaar ahaan hoggaanka sare ee shiicada iiraan ra'iisi waxa uu horey u wajahay cunaqabatayn uu ku soo rogay maraykanka iyo dalal kale oo ku saabsan kulaglaahanshihii dil wadareed loo geystay maxaabiis waddankaasi iiraan sannadkii kii raisi oo saddexiyo lixdan jir ahaa ayaa horey u soo maamulay waaxda garsoorka ee dalka iiraan waxa uu sannadkii labada kun toddobiyo tobankii la baratamay xasan ruuxaani oo ahaa wadaad quyaar socda oo isagoo madaxweyne ah gaaray heshiiskii nukleerka ee tehraan ee labada kun shan iyo tobankii ay la gashay quwadaha adduunka doorashadaas oo uu ku guuldaraystay sannadkii labada kun kow iyo labaatankii ra'iisi ayaa mar kale u tartamay jagada madaxtinimada laakiin doorashadaasi kuwa siyaasadda iiraan naqdiya waxay ku tilmaameen mid laga hor joogsaday dhammaan kuwii ugu cadcaddaa ee la tartami lahaa waxa uu ku dhowaad labayo lixdan boqolkiiba ka helay codadkii ay dhiibteen in ku dhow sagaal iyo labaatan milyuun oo iraaniyana taasoo ahayd tiradii ugu hoosaysay ee codbixin inta la ogyahay taariikhda jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan malaayiin qof ayaa guryahooda iska joogay maalintii doorashada ra'iisi halka kuwo kalena ay warqadihii codbixinta iska tuureen madaxweynaha geeriyooday ra'iisi ayaa mar wax laga weydiiyey isagoo qabanaya shir jaraa'id markii la doortay maxaabiistii la laayay kii wax yar kadib markii uu dhammaaday dagaalkii ciraaq iyo iiraan ayaa si weyn u beeniyey kuluglaanshihiisa sida lagu xusay warbixin ay kii soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ilaa iyo shan kun oo maxbuus ayaa la dilay wax yar kadib markii hogaamiyihii ugu sarreeyey iiraan ayatullah ruuxullah khameni u aqbalay xabajoojin ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay oo la dhex dhigay iiraan iyo ciraaq ra-iisu waxa uu xilligaasi ka shaqaynayay guddi iiraan ay arrimahan u xilsaartay maraykanka ayaa sannadkii labada kun sagaaliyo tobanka cunaqabatayn ku soo rogay ra'iisi isagoo lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa saraakiishii maamulayey hay-adihii dowladda ee amniga ee dilka u geystay maxaabiista iyo dad dowladda naqdiyey inkastoo ay madaxweyne iyo saraakiil ciidan oo sarsare leedahay haddana iiraan waxaa awoodda ugu sarraysa iyo amarka ugu dambeeya iska leh hogaamiyahooda dhinaca diinta ugu sarreeya ayatullah cali khameni oo hadda shan iyo siddeetan jir ah ra'iisi madaxweyne ahaan waxa uu taageeray barnaamijka iiraan ee tayaynta macdanteeda uraniumta si loo gaarsiiyo heerka hubka sidoo kale waxaa reer galbeedku ku eedeeyeen inuu caqabad ku noqday kormeerayaasha caalamiga ah ee qaramada midoobay ee hay-adda hubka atomikada ee i a e a taasoo sabab u ah khilaafka kala dhexeeya reer galbeedka madaxweynaha geeriyooday ra'iisi waxaa lagu xusuusan doonaa weerar uu amray oo iiraan ay bishii abril ee lasoo dhaafay ku qaaday israa'el iyadoo u adeegsatay gantaalo iyo dayuurado kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ka badan saddex boqol ra'iisi waxaa weerarkaasi uu kaga jawaabayey weerar ay israa'el uga shakisay iiraan oo lagu dilay jenaraalle iiraaniyiina oo ku sugnaa dhismaha safaaradda dalkaasi uu ku leeyahay magaalada dimashik ee caasimada suuriya ra'iisi waxaa sidoo kale uu amray howlgallo dhinaca ammaanka ah iyo tallaabooyin lagu xakamaynayo kuwa mudaharaadyada ka wada iiraan howlgalladii amni ee ugu dambeeyey ee iiraan ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan shan boqol oo qof iyadoo lagu xirxiray dad ka badan labiyo labaatan kun oo qof waxaa jiray dibadbaxyo ka dhashay geerida haweeney labiyo labaatan jir ahayd oo la odhan jiray mahsa amini oo xaalad aan la aqoon ugu geeriyootay cisbitalka tehraan bishii sebteembar sanadkii labada kun labiyo labaatankii gabadhaasi ayaa waxaa xiray booliska akhlaaqda iyo arrimaha diinta ee iiraan iyagoo ku eedeeyey inaanay xijaabka dumarka muslimiinta u xiran sida ay dowladda iiraan rabto bishii maars guddi baaris oo qaramada midoobey ka socday ayaa ogaaday in iiraan ay mas-uul ka tahay dhaawacyo jireed oo horseeday dhimashada amini
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee associated press dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee iiraan maxamed mukhber ayaa loo magacaabay kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan maanta oo isniina kadib geeridii madaxweyne ibraahim ra'iisi oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi iiraan haddaba waa kuma madaxweynaha talada sida ku-meel gaarka u hayn doonaa maxamed mukhbir waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan ee v o a ka qortay waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal mukhber oo siddeed iyo lixdan sano jir ah ayaa inta badan ahaa nin aan si weyn u muuqan marka loo eego siyaasiyiinta kale ee ku jira hoggaanka islaamiga ee shiicada ah ee iiraan waxaa booskan loo magacaabay iyadoo la raacayo dastuurka dalkaasi dastuurka dalka iiraan ayaa dhigaya in marka madaxweynaha uu dhinto ama ay duruuf caafimaad oo uu waajibkiisa ka gudan waayo ay soo wajahdo inuu xilka sii hayo madaxweyne ku-xigeenka muddo konton maalmood ahna lagu qabto doorashada madaxtinimada hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullah cali khameni ayaa ku dhawaaqay magacaabista mukhber isagoo jeedinayay fariin tacsi ah oo ku aadan geerida raysi mukhber inkastoo ay sumcaddiisa siyaasadeed hoosayso haddana wuxuu jagooyin waaweyn ka soo qabtay haykalka awoodda dalka iiraan gaar ahaan hay-adaha iyo mu'asasooyinka samafalka hay-adaha dowladda iiraan ee xagga samafalka ayaa waxaa lagu dhisay deeqo iyo hanti lagala wareegay dadka dowladda ka soo horjeeda wixii ka dambeeyey kacaankii islaamiga ahaa ee iiraan ee kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii gaar ahaan dadkii xiriirka lahaa shaahi iiraan iyo dowladdiisa mukhbir wuxuu soo xukumayey hay-adda maamusha samafalka iiraan ee gacanta weyn ka geysata dhaqaalaha dalkaasi ee loo yaqaano bonyaad oo macnaheedu uu yahay fulinta amarka imaam khamani hay-addaas oo loo dhisay si loo meelmariyo amaradii hogaamiyihii sare ee iiraan ee geeriyooday ayatullah ruuxullah khamani hay-adda maraykanka u qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa sheegtay in hay-addan ay maamusho balaayiin doolar oo hanti ah oo ay ku jiraan ganacsiyo toos ah oo hoos yimaada hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khameni kaas oo saami ku leh ku dhowaad qayb kasta oo ka mid a dhaqaalaha iiraan oo ay ku jiraan tamarta isgaarsiinta iyo adeegyada maaliyadeed warka maraykanka ka soo baxay ayaa lagu sheegay in hay-addan sidoo kale loo yaqaano eco ay si nidaamsan uga xadgudubtay xuquuqda mucaaradka iyadoo la wareegtay dhul iyo hanti ay lahaayeen kuwa ka soo horjeeda dowladda oo ay ku jiraan mucaaradka siyaasadda dadka haysta diimaha laga tiro badan yahay iyo iiraaniyiinta dalkaasi laga musaafuriyey midooda yurub ayaa sidoo kale muddo cunuqabateen ku soo rogay mukhber walaaca ay ka qabaan barnaamijka nukliyarka ee iiraan dartiis isagoo madax ka ahaa hay-adda eco mukhber wuxuu mas-uul ka ahaa dadaal ay iiraan ku samaysay tallaalka xanuunka covid nneteen markii uu meesha ugu sarraysay marayey hase yeeshee tallaalkaasi oo laga soo saaray malaayiin qiyaasood ayaa in yar uun loo soo bandhigay dadweynaha iiraan iyadoo aan wax sharaxaad ah laga bixinin mukhbir wuxuu hore uga soo shaqeeyey bangiyada iyo isgaarsiinta iiraan wuxuu kaloo ka soo shaqeeyey hay-adda mustazafan oo ah shirkad kale oo weyn oo ay leeyihiin hogaamiyaasha iiraan taasoo maamusha mashaariicda waaweyn ee dalkaasi iyo ganacsiyada intii jegadaasi uu hayay wuxuu dhexda u galay muran sharciyeed oo ba-an oo muddo dheer u dhexeeyey shirkadaha bixiya adeegga taleefannada gacanta ee turksel ee laga leeyahay turkiga iyo shirkadda m t n ee koonfur africa murankaas oo ku saabsanaa in dowladda ay m t n keentay iiraan taasoo khasaare gelisay shirkadda turkiga tan iyo sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii shirkadda turksel iyo shirkadda saamiga ku leh ee e a c ayaa ka dalbanaya shirkadda m t n lacag magdhow ah oo gaaraysa labayo afartan bilyan oo dollarka maraykanka ah iyagoo ku eedeeyey door musuq maasuq iyo wax isdabamarin ay ku lahayd go'aankii dowladda iiraan ee shirkadda turksel looga eriyey dalkaasi sannadkii laba kun iyo shantii warbaahinta iiraan ayaa sheegaysa in mukhbar oo haysta dhalashada doctoreedka ee sharciga caalamiga ah uu muhiim u ahaa dadaalada iiraan ay ku doonayso inay kaga gudubto cunuqabataynta reer galbeedka ee salka ku haysa barnaamijkeeda hubka ee nukliyeerka mukhbar wuxuu xubin ka ahaa golaha sare ee iiraan tan iyo laba kun iyo laba iyo labaatankii golahaas oo si dhow ula taliya hogaamiyaha ugu sarreysa iiraan ayatullah cali khameni muqber wuxuu ku dhashay kowdii setembar ee kun sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii magaalada dasfuul oo ka tirsan gobolka qusaasistaan ee koonfur galbeed iiraan wuxuuna ka dhashay qoys culimo ah wuxuu sarkaal ka soo noqday ciidamadii ilaalada kacaanka intii uu jiray kun sagaal boqol iyo siddeetamiyadii dagaalkii iiraan iyo ciraaq sida ay sheegtay kooxda united agenst nucleer ee u dooda in iiraan laga hor joogsado inay hesho hubka nukliyeerka
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd taariikhda madaxweynaha kumeel gaadhka ah ee iiraan haddaba sidee ayaa geerida madaxweynihii iiraan ibraahim ra'iisi ay u saameyn kartaa bariga dhexe iyo weliba guud ahaanba caalamka su-aashaasi ayaa isla cabdiqaadir maxamed mursal uu hordhigay bashiir macalin khaliif cismaan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo weliba guud ahaanba bariga dhexe
waxaan ognahay ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ilaa iyo maaragtay intii uu warkani soo baxay wadanka waxaa gudihiisa ka jiray maaragtay xaalad kacsan oo waad fahmi kartaa madaxweynihii wasiirkai arrimaha dibadda dad kale oo xubno kale oo muhiim ah in diyaaradoodii meelay jaan iyo cirib dhigtay lala'aa ducada masaajida ka socotay waxaa la dhihi karaa xalay iiraan gudaheeda dadku lagama seexanin marka haddana si rasmi a loo iclaamiyey taas waa inta maaragtay ku saabsan dhacdada iyo maaragtay siday ahayd midda kale tallaabada xigta waxaa si rasmia loo cilaamiyey shanta maalin ee fooda inagu soo haysa in ay tahay baroor diiq waxaana maaragtay arrintaa cilaamiyey ninka murshidka caamka ah ama kacaanka ninka madaxda u ah marjica waddanka la yidhaahdo aayatullahi khamani marka shan maalmoodoo baroor diiqa waxaa kale oo la diyaarinhayaa si rasmi a waxaa madaxweyne kumeel gaara u noqday ku-xigeenkii madaxweynaha geeriyooday oo maaragtay isaguna muddo noqon doona maaragtay inta doorashada laga diyaarinhayo madaxweynaha waddanka noqon haya maxamed mukhbir nin lagu magacaabo ayaa isaguna maaragtay meeshii mansabkii lagu wareejiyey isaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ninka maxaakiimta u sarreysa saddexdaas ayaa waxay wada diyaarinhayaan muddo muddo konton maalmood ah doorasho lagu dooranayo madaxweynaha waddankan markii la doorto kadib muddo maaragtay afar sano ah ayuu xilkaas ninkaasi hayn doonaa inta doorashada laga qabanhayana waxaa la sheegay in uusan ahaan doonin madaxweyne rasmi ah ee uu noqon doono sime oo kale in loogu yeeri doono marka waddanku hadda baroodiiq buu ku galay iyo doorasho wakti kooban lagu qabanayo bashir geerida ku timid hogaamiyahan saameyn intee leeg ay ku yeelan kartaa siyaasadda gudaha ee dalka iiraan maxayse oga dhigan tahay iiraan siday u samaysan tahay waa waddan laga xukumo maaragtay aayatullahi khamani iyo maaragtay muasasada diiniga ah ayaa waddanka si rasmi ah u xukunta wixii ka soo haray muasasadaas waa maaragtay waa fuliyayaal waa maxaan ku yidhahdaa waxaa la yidhahdaa waa waa golaha fulinta weeye golaha fulinta marka waxay u muuqataa marka sida waddanku u samaysan yahay in aysan saameyn aad u weyn in aysan keeni doonin sababtuna waxa ay tahay salaaxiyaadka uu madaxweyne kasta oo iiraani leeyahay way xadidan tahay ma aha isagu madaxweyne si madax bannaan go-aamaadka iyo wax walba u qaata ma aha waxaa ka dambeeya muasasada diiniga ah oo maaragtay thawrada kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii iiraan markii ay ay ka dhalatay jamhuuriyaddan islaamiga ah halkaas ayaa laga hagaa marka maskaxda iyo ajendayaasha iyo waddanku waa ma aha madaxweynaha iyo inta ku xeeran iyo xataa baarlamaanka ma aha marka sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaysan aysan saamayn weyn aysan keenin waa gartay marka bashiiro marka aan fiirino iiraan waxay xulufo ku leedahay meelo badan oo bariga dhexe ah sida lebnaan yemen syriya falastiin iyo ciraaq marka geeridiisa saameyn inte leg ay ku yeelan doontaa xulufadaasi guud ahaan marka aan fiirino iyo bariga dhexeba
wadankani wadan muhiim ah oo maaragtay laacib muhiimka ah bariga dhexe weeyaan balse maaragtay ninkan madaxweynaha ibrahim raisi dhimashadiisu wax badan kama bedeli doonto khariidadii iyo ajendayaashii iyo maaragtay ujeedooyinkii ay iran ka lahayd bariga dhexe iyo xiriirkii ay lalahayd sababtuna waxa ay tahay sida rasmiga aba cidda ay wax uga go-aane madaxweynaha dhintay iyo kii ka horreeyey iyo ka imaan doonaa midnaba ma aha waa xaqiiqa in ay mar walba ku xirnaan doonto qayb ay ka tahay qofka meesha yimaaday kartidiisa iyo waxa uu maaragtay kartida uu leeyahay iyo uje aragtidiisa iyo dadanimadiisa iyo wax badan way ku xirnaan doonaan oo maaragtay laakiin si guud waxba iskama bedeli kara ayaan dhigi karaa saameyntii ay bariga dhex ku lahaayeen bal ka waran markaan fiirino caalamka intiisa kale sidee looga arkay geerida raysi waa dhacdo caalami a weeyaan si weyn baa isha loogu hayay caalamku warbaahintiisa iyo maaragtay dowladuhuba inta intooda badani waxay isha ku hayeen marba wixii kasoo kordha wadamo badan oo turkigani kamid yahay waxay u direen maaragtay kooxaha gurmadka iyo diyaarado qayb ka qaadanayay sidii loo heli lahaa diyaaradda iyo halka ay ku dambeysay ruushka oo kaleeta in ay maaragtay sidoo kale iyaguna ay inay qayb ka qaadanayaan ayay sheegeen wadamo badan oo reer galbeedku ay kamid yihiinna si dhow ayay ula socdeen hawshaas iyo meesha ay ku dambeynaysay marka si weyn baa maaragtay saacadihii lasoo dhaafay ilaa waktigii la shaaciyey in la waayey diyaaradii madaxweynaha iiraan iyo wasiirka arrimaha dibaddu saaraayeen intii ka dambeysay caalamku si weyn ayuu maaragtay ugu fooganaa marka arrin ma aha maaragtay waa dhacdo aad iyo aad culayskeeda leh
dalalka bariga dhexe gaar ahaan kuwa carabta oo sacuudiga uga horeeyo oo iiraan loolan adag u kala dhexeeyey xiriirkooda uu hadda uu dib usoo hagaagayay oo kale maxay ka yidhaahdeen geerida raisi tina sacuudigu muddo dheerha way iska soo horjeedeen haddana isku soo dhawaasho ay maaragtay jaynuhu hogaaminayeen ayaa maaragtay wakti aan saa usii fogeyn ka soo bilowday iyaga iyo ajendahoodii iyo aragtidii xiriirku waxaad moodaa inuusan maaragtay dhib badan iyo dhaawac badani gaari doonin balse hadda inta aan ognahay waa uun arrimada tacsiyada iyo in maaragtay loo tacseeyo ayaa hadda uun ku kooban tahay wixii tallaabo ee xige ee ama saamayn ah ay keeni karto ama maaragtay kalena waa uun gadaalun baan ku ogaan doonaa inkasta oo sida aynu sheegnayba aysan u muuqanin in ajendaha iyo istiraatiijiyadda ay ku socoto iiraan in aysan qof dhintay oo weliba madaxweynaha in aysan wax weyn oo isbedeli aysan ku xirnayn
wagaag dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa bashiir macalin khaliif oo ka faallooda arrimaha carabta iyo guud ahaanba bariga dhexe oo u warrameeyey cabdiqaadir maxamed mursal haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo aynoo hayso saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban shirkii golaha wadatashiga qaran ee jimcihii lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeedkaasi oo ku dhiirageliyay baarlamaanka dalka in ay dardargeliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka shirkan iyo kuwii ka horreeyey waxaa ka maqnaa maamulka puntland haddaba qodobada ka soo baxay shirkan ma dhaqangeli karaan iyadoo weli puntland ay ka maqan tahay waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan wasiir ku-xigeen hore xareed xasan cali iyo abukaate xasan asmara oo sharciga bartay waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan xareed
saynab su-aashaas aadna weydiisay waa maya puntland oo maqan oo ka maqan dastuurkii iyo cutubyadii la bedelay kuwii hore iyo kuwa dambe oo laleeyahay hala meel mariyo wax ka shaqaynaya ma jiraan dastuurkuna waa heshiis bulsho weeye waana wax heshiis lagu yahay weeye wax qof iyo qeyb iyo qolo gaara ay leedahayna ma ahan waana wax ummadda lagu dhaqayo weeye soomaaliyeed marka wax ummadda soomaaliyeed lagu dhaqayo in qeyb yar inta meel fadhiisato tiraahdo annagaa iska qorqoranayna qof waliba waa garan karaa inaysan shaqaynaynin arrinkaasu wax shaqaynayana aysan ahayn marka taas in hadda wakhti la ysaga qaado anigu maba qababa laftigoodu way ogyihiin inaysan waxaanu shaqaynaynin qolada meesha fadhiday ama madaxweynaha ha noqoto ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynayaashii maamul goboleedyada sababtoo ah wixii horeo la ansixiyey xataa waxaa ku yaalay qodobada qaar in ay yihiin laga bilaabo markii baarlamaanku ansixiyey hogaamiyaal inay yihiin haddana dowladdii madaxtooyadii waxay soo qortay madaxweynayaasha maamul goboleedyada way soo qortay ayaga laftigoodii baan ku qanacsanayn wixii ayagu ay ansixiyeen oo sidaas xataa laftigooda aysan ugu qanacsanayn marka waa wakti dhumis weeye ummaddaana wakhtiga laga dhuminayaaye wax shaqaynayana maahan puntland iska daaya maamulka ugu yar maamulada soomaaliya haddaysan qeyb ka ahayn qodobada dastuurka laga bedelaya iyo cutubyada la bedelay iyo kuwa soo socda intaba wax shaqaynaya maahan abukaate xasan asmara ee qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran dhowaan iyo kuwii ka horeeyeyba iyadoo puntland ay maqan tahay mala dhaqangelin karaa
qodobadii ka soo baxay maalinkii dhowey shirkii wadatashiga waa sax waa dhaqan galayaa puntlandna kama maqna dadka waxaan u saxayaa inayna puntland ka maqnayn goobta dadkii sharciga kasoo shaqeynayaga waaye waa ugu jiraan hadday labada aqalba tahay dadkii fulinayay bay ku jiraan puntland marka puntland wax aqal puntland ka maqan meesha ma jirto marka ummadda soomaaliyeed waa inay saa u og tahay meesha waxaa la geeyey xubno aqalka saraa maamulkay matalayeen waxaa la geeyey aqalka hoose shacabkay matalayeen xukuumadday ku jiraan oo golihii fulintaha haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan xareed waad dhagaysanaysaa abukaate asmare waxa uu ku doodayaa in qodobadii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran muqdisho ay dhaqangelayaan marba haddii puntland ay dowladda federaalka ku matalaan xubnihii aqalka sare iyo kuwii golaha shacabka adigana waxaad qabtaa in iyadoo puntland ay maqan tahay inaanay dhaqangelaynin qodobadaasi maxaad ugu jawaabi lahayd dooda asmara kuweshinku ma ahan su-aashuna ma ahan baarlamaan puntland matalaa ma joogaan xamar waa joogaan baarlamaan baa jooga labada golaa jooga golaha baarlamaanka golaha aqalka hoose iyo aqalka sare waxaa jooga golo wasiiro waa ugu jiraan laakiin waxaa la rabaa inay ayaga laftigoodu meesha inta xamar fadhiistaan yidhaahdaan annagaa puntland matala kuma filla mana ahan jawaabteedii saxda waa inay tagaan haddii ayagu matalaan maxay uga warwareegayaan xaqiiqda dhabta baarlamaanka puntland matalaya iyo golaha wasiirada matalaya waa inay xaqiiqda wajahaan oo tagaan oo wixii tabashaa oo jira iyo konsaynka waa inay ayagu xalliyaan haddaysan xallin karinna oo ayagu xallin waayaanna madaxda ka sarraysa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa inay xalliyaan haddaan intaa midna la helin waxba kama jiraan weeye ayaabo kaata asmara waad dhagaysanaysaa xildhibaan xareed waxa uu leeyahay sida asmara uu arinta kaga hadla xaqiiqda waa ay ka fog tahay oo waxaa loo baahan yahay in xal loo raadiyo tabashooyinka jira si hore loogu socdo adiga taa ma kuu muuqataa in loo baahan yahay in arinta taagan khilaafkeeda xal loo helo
puntland haddii ay wax tabanayso miiska wadahadalka inay fadhiistaan bay ahayd oo yimaadaan meeshay ummadda soomaaliyeed ku wada hadlayso ma aha inaa la yidhaahdo kalsoonidii baan kala noqonay xildhibaan muxuu ahaa xukuumad ay puntland siisay ma ahayn xasaanad siisay markaa laleeyahay kalsoonidii baan kala noqonay meesha xukuumadi ma fadhi ma fadhiyina waxaa fadhiyey madaxdii qarankaa fadhiday marka puntland hadday tabid ama wadahadal qabaan miiska wadahadalkaa soo fadhiistaan oo ha sheegaan waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaasaan diidannahay weli mayna dhihin weli shacabka reer puntland dadka hadda madaxda u ah umayna sheegin xaqiiqada dhabta ah oo ah inay puntland wax ka maqan tahay marka shacabka madaxda puntland ha u sheegaan qod- ee waxyaalaha ay puntland tabanayso ha u sheegto kabacdi baa wixii yaa la- la- laga ambaqaadi karaa ama laga laga xallin karaa se maaha puntland meeshaa ka qayb gali mayso puntland waa fadhidaa wayna sii fadhiyi doontaa intay dowlad soomaaliyeed jirto qodobadaasina sideeda u dhaqan galayaan waxaan hadalka siinayaa xildhibaan xareed waayahay hadday gabagabaday tahay marka insha allahu eh, waa soo gabagabaynaynaa horta puntland waa maamul eh, jiro weeye oo dee taasu hadal maloo asmaraa sheegay Eh, waana aasaaskii dowladnimada soomaaliya oo taa hadda wax lagu celcelinaya ma ahan maamulkii marka aasaaskii dowladnimadii soomaaliyeed ahaa baa laga dulboodayaa oo wax kalaa la samaynayaa horta wax shaqaynayana ma ahan wax wax suurtoobayana ma ahan ee maamulka hadda jira oo dib loo doortay oo madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenkii logotoor iyo baarlamaankooda iyo golahooda wasiirada oo iswata oo hadda dib loo doortay baa horta puntland matala horta taas qabso marka ayagaa lagala dhiilgaraynayaa ayagaa lagala heshiinayaa masiirka iyo eh, puntland meeshii aadaysa eh, siciid cabdulaahi deni baa dib loo doortay asagaa marka hadday wax khaldan yihiin iyo hadday wax saxsan yihiin iyo meesha la aadayo asagaa jahaynaya reer puntlandna asagaa u jahaynaya marka annagu xildhibaan xamar jooga xasaana- xasaanadiisana kuma haysano lamana hayso laakiin waxaad ogaataa madaxweynihii mar labaad dib loo doortay oo puntland mar labaad dib u dooratay hogaamintiisa ninkaa weeye ninka lagala dhiilgaraynaya puntland arrimaheeda waxaan rabaa inaan taa caddeeyo waxaan ugu celinaya mar labaad marka haddii dad kale ay jiraan siyaasiyiina oo oo yacni ayagu wax tabanayaan xataa xaq bay u leeyihiin in la qalciyo waayo waa dastuurkoodii wey haye asmara adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaad xalka u aragtaa si meesha looga saaro khilaafka puntland iyo dowladda federaalka u dhexeeya horeyna loogu dhaqaaqo Ee, halka waxaan u arkaa ciddii wax tabanaysa hadday tahay madaxda puntland iyo hadday tahayba ummadda soomaaliyeed inay miiska wada hadalka yimaadaan Ee, qodobadii labadii qodob ee ka soo baxay shirkii wadatashiga qaran kaasina inuu hore usii socdo aan wax caqabada la gelinin inkastoon de wax caqabada laba gelin karinoo aqlabiyad baa wax lagu maamulaa waddan aqlabiyadiina waa way fadhiyeen meesha qof maqan dee wax uu dee kolley ra'yi waa lahaa laakiin haddeer wax mataqaanaa caqabadoo ka iman karta ma jirto hadday intii kale sisraacdeen afartii maamul goboleeda kale iyo madaxweynihii bay fadhiyeen taasina saasay u dhaqan galaysaa Ee, ciddii ka maqnaydna waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed dhinac ka soo raac hada wabilahi towfiiq xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan xareed xasan cali oo horey uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo abukaate xasan asmara oo sharciga bartay inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abuukar maxamed ayaana dhegaystayaal inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban islamarkaana magaalada muqdisho inoogu soo diyaarisay haatanna ku soo dhowaada ah barnaamijkii qurba oo inoo hayo xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno buug ka hadlaya hooyada iyo muhiimadeeda oo ay qoreen dhalinyaro qurbo joog ah abubakar maxamed iyo cumar maxamed waa laba dhalinyaro ah oo walaalo ah oo degan dalka netherlands ama holland waxay wacyigeliyaan dhalinyarada soomaalida gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool iyagoo u sameeya kulamo wadatashi iyo aqoon iswadaarsi lagu badbaadinayo dhalinyarada cumar iyo abubakar sidoo kale waa qoraa wax ka qora arrimaha bulshada dhowaan waxay soo bandhigeen buug ay ugu magacdareen hooyo macaan haddaba cumar iyo abubakar oo aan kula xiriiray qadka whatsappka ayaa marka hore iiga warramaya buugga ay qoreen waxa uu ku saabsan yahay iyo muhiimadda uu leeyahay waa kan cumar maxamed maasha allah waal aad iyo aad ugu mahadsan tahay eh, sida wanaagsan eh, quruxda badan eh, aad nagu soo dhoweysay v o eda intaasi kadib walaal sida aad ka aragtid eh, ciwaanka buugga hooyo macaan buuggan wuxuu ka sheekeynayaa qiimaha iyo weynida hooyo eh, iyo waalidiinteena Eh, buuggan qofka wuxuu dareensiinaa jecelka hooyo eh, wuxuu kale u sheegi eh, tallaabooyin iyo talooyin waxtar leh qofka ku dabaqi kara noloshiisa si ugu farxiyo waalidkiisa buuggan qof wuxuu ka helayaa dhiirgelin qisooyin dhammaan bedeli doono qaabka u arko baarinimada wuxuu u tilmaami doonaa wadooyin badan iyo waxyaabo badan ay tahay in hooyo aabo aan ugu abaalgudno sidoo kale qofku wuxuu ka fogeynayaa waxyaabaha qaldan aan u naqaano caasinimada ama keeni kara murugada hooyo iyo aabo buuggan sidoo kale haddii hooyo aaba ay geeriyoodeen wuxuu qofka u noqonayaa xiise iyo hilow wuxuu tilmaamayaa wadooyin badan aan qaadi karno xitaa hooyo aaba hadday geeriyoodaan si aan darajadooda jannada meel sare aan u gaarsiina camalooyin badan diinteena islaamka noo tilmaantay maasha allahu tacaala aan samayn karno si waalidkeena ayagoo dhinteen darajadooda jannada kor loogu qaado waa tahay cumar maxaa idinku dhaliyey inaad qortaan buuggan oo aad ku qorteen af soomaaliga haddana aad ku darjunteen afka ingiriiska walaal buuggan tabcan waxaa nagu dhaliyey in badan waxaa aragnay waalid badan oo ka cabanaya awlaadooda khilaaf badan oo ka dhex taagan waalidkii ubadkooda ama kuway waayey waalidkooda laakiin iloowey waxyaabaha looga baahan yahay markaas kadib waxaan go'aansanay in aan qorno buug kooban dhiirgelin ah oo anfacaya qof kasta islamarkaasina u dhoweyneysa qalbiga waalidkiisa waa sax buuggan wuxuu ku qoran yahay luqadda af soomaaliga sidoo kale waxaa loo tarjumay luqadda ingilishka si dhalinyaro badan uu gaaro ku nool qurbaha ay ugu faa'iidaystaan buugga ayaa xoogga saaraya xiriirka waalidka gaar ahaan hooyada iyo sidii loogu ducayn lahaa marka ay geeriyoodaan cumar maxamed ayaan mar kale weydiiyey faa'iidada bulshada soomaalidu ay ka heli karto buuggan iyo waxa uga duwan yahay buugaagta ay horey u qoreen faa'iidada buugga wuxuu noqon doonaa wuxuu isku soo dhoweyn doonaa waxay tahay oo dhammaanteen noo dhoweyn doonaa xagga waalidiinteena sababtoo mar walba ay wanaagsanaato xiriirka qoyska oo waalidka waa meeshan ka imaanay gaar ahaan hooyo aan wanaajino xiriirkaasi asalka ah kadib waxaa wanaagsanaanaya waxay tahay xiriirka aan leenahay bulshada kale oo dhan taasina waa waxa diintana amartay oo camalkan lagu aqbalayo oo waxa qiimo iyo rajo noo keenaya islamarkaa guulo badanna gaarsiinayo bal baraka ah qofka barakad noloshiisa wuxuu gaari karaa waxay tahay markuu u wanaagsan yahay waalidkiisa gaar ahaan hooyo buuggan wuxuu uga duwan yahay buwaagta hore aan u qornay waxay tahay buuggan wuxuu ka yimid baahi hooyooyin badan oo in badan nagula talinaya inaan dabcan ka qorno yani waxyaabo ku saabsan baarinimada isla markaasi xaalado badan anag aan aragnay oo aan la kulannay ayaa waxaan is dhahnay buug ka qora anagoo in badan wacyigelinta dhalinyarada inaan u badino xagga waalidiinta qiimaha waalidkaay leeyihiin sidoo kale waalidiinta habkay ubadkooda u barbaarin lahaayeen ayaa waxaan go'aansanay in cilmiga keliya hadal ma ahna in buug xitaa loo bedo dhalinyarada qofku keligiis akhrisan karo oo xasuusreeb u ah gurigiisa markuu tago isla markaasina qofka markuu wax akhrinayo markuu wax dhegeysanayo way kolduwan yihiin cilmiga qoraalkane waa cilmiga maskaxda ku hara isla markaasina qofka dareen iyo jabi gooni ah gelinaya marka laga soo tago si guud bulshada inaad ula hadashaan ee haddana waxaad si gaara u wacyigelisaan ee dhalinyarada maxay tahay faa'iidooyinka dhalinyarada ay ka heli karaan buuggan hooyo macaan dhalinyarada tabcan buuggan faa'iida weyn ayuu u noqonayaa wax kale ma ahan sababtoo ah qofka dhalinyarada ah marka uu weynaado waa markuu noloshiisa bilaabi lahaa waa marka uu arki lahaa adduunka uu ku mashquuli lahaa shaqo waxbarasho iyo wix lamid ah guur mustaqbal sidaas awgeed buuggan wuxuu leeyahay waxay tahay adigoo ku mashquulsan waxyaabahaas oo dhan ha hilmaamin meesha asalkaa ka imaaday ha hilmaamin yacni faraca ilaahi subxaana wa tacaala ku amray oo ah inaad u abaalgudid aad weynaysid isla markaasina aad ilaalisid aad daryeeshid ayuu tilmaamaya sababtoo ah waalidkeena muddo yar ay nala joogayaan kadibna nolosha ajasha ilaahay baa yani imaanaysa laakiin buuggan qof walb dhalinyaro ah wuxuu ku xirayaa uu u dhoweynayaa qalbiga waalidkiisa sababtoo xilliga u baahi badan yihiin waalidka waxay tahay waa marka qofka dhalinyaro uu yahay waalidkii si wacan u wanaajiya mar walba aad sii weynaatid adigana mashquulkaaga badnaanaya baarinimadana wax kale ma ahan ilahi subxaana wa tacaala uu tilmaamay ima yabluganna cindaka alkibar waalidka markaa dhalinyaro tahay soddon jir ama afartan jir ama labaatan shan jir waalidka waxaa laga yaabaa da'daada dabal inay yihiin oo lixdan inay yihiin markaas ay weynaadaan ilaahi subxana watacaala si gaar ah wuxuu noo amray markaas inaan ilaalino aan wanaajino aan u baari noqono jannadaba ay ahaatay lugahooda hoostooda dad badan ayaa soo dhoweeyey buugga hooyomacaan ee ay si wada jira u qoreen cumar maxamed iyo abubakar maxamed dadkaas waxaa ka mid ah sheekh cusmaan usuuli oo ka mid ah culimaudiinka soomaalida iyo faadumo caddi cali oo loo yaqaano faadumo faande oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka galmudug labaduba waxay ka hadleen munaasabad lagu soo bandhigayay buugga hooyo oo maalmo ka hor ka dhacday magaalada london ee boqortooyada ingiriiska waxaa ku hormaraya sheekh usuuli abubakar cumar daiman bulshaday u khidmeeyaan khidmadeeda waxaa kamid a inay soo qoreen buug af soomaali ku socda oo ku baxay ay ku qoreen aad ba waan xaqiiqatan waxyaabaha miidada ay leeyihiin wiilashan dhalinyarada waxa weye markasta waxay la jirta culummadeeda tishtaan buugganan waa akhriyey markii uu asoo maswuudo ah leesoo dirin intaan la diyaarinin marka xaqiiqatan waa buugga u baahan aad loogu baahan yahay waxaa maanta ugu faraxsanahay si aan caadi ahayn inaan kasoo qayb galo daahfurka buugga hooyo ee cumar iyo abubakar ay sameeyeen waxaan filaya dad badan inay maxaadarooyinkooda la socdeen ay dhegaysan jireen oo ay ku xirnaayeen laakiin maanta waxay noo sameeyeen dhaxal cumar maxamed ayaa qirsan in caqabado ay jiraan marka la qorayo buug wuxuuse tilmaamay in ay isku dayeen in ay si kooban uga hadlaan mawduucyo ay ka faa'iidi karaan dadka akhrisanaya buuggooda waa sax buug la qoro wax fudud ma ahan inkastoo hadda nagu cusbaan buugaagta qoristiisa laakiinse buugga hooyo gaar ahaan hooyo macaan waa ciwaan weyn waxyaabaha ugu adkaa buuggan waxaa ka mid ahaa ciwaanada saa u dooranaysaan maxaa ka hadlaysaan ma waxaa ka hadlaysaan qiimaha yani waalidka ma awaalka waalidka ma waxaa ka hadlaysaan barbaarinta waalidka waxyaaba wanaagsan ay sameeyeen dhaqankii iyo wix la mid ah yani aad buu u adkaa tabcan ciwaanada sidaan u dooran lahaynay maadaama aan ka hadlayno tabcan qiimaha hooye miyaan tilmaami karnaa jeceelka ayna siisay daryeelka jawaabtu waa maya dhibkii xanuunkii hooye soo martay maan tilmaanaa aad buu u adkaa laakiin waxaan isku daynay inaan ka dhigna buuggan afar ciwaan kala duwan oo qof walba markuu arko hooye macaan qayb un ka soo galaya aniga maanta ah qofka buugga qoray xitaa ay anfacaya kan akrinaya hadduu yarya hadduu weynaada hadduu waalkiis ay nool aysan nooleen anfacaya hadafkeena saasuu ahaa alxamdulilah waxaan rajeynaya in hadafkaas aan gaarnay ilaahi subxaana wa tacaala fadligiisa abubakar maxamed oo buuggan la qoray cumar ayaa aaminsan in buuggan uu noqon karo mid isku soo dhoweeya waalidka gaar ahaan hooyada iyo caruurta
waxaan rajeynaya in buuggan uu isku soo dhoweeyo waalidiin badan iyo ubadkooda sabab u noqdo farxadda hooyo walba soomaaliyeed waxaan dhihi laha waxay tahay akhrista oo ka faa'iideysta ilaahi subxaana wa tacaala ha idin xifdiyo ma jirto yani wax ka farxad badan inaan aragno yani qof dhahaya buuggan ayaa nolosheeda bedelay ama saameyn weyn ugu yeeshay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay buug ka hadlayo hooyada iyo muhiimaddeeda oo ay qoreen dhallinyaro qurba joog ah inta aan mar kale kulmi doonno waa xuseen uur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal xuseen u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya gabagabadii idaacadda ayaan haatan maraynaa ee aynu jalecno dhinacii kaalmo heesa
garta u daaya gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo gulub sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo gulub sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacladayda ay gowracday gartoodaaya gewaaro iyo heestaasi ayaa ugu dambaysay dhegaystayaal idaacadayadii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe waana shirwaco idala sidaa iyo nabadgelyo